halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali com
galab wanaagsan waa xad shanta bisha janaayo sanadka labada kun iyo labaatanka idaacaddana waxaa halkan idinka daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim caashacuud
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah al-shabaab oo saaka waa berigii weerartay saldhig militari oo laamo ku yaalla oo ay wadaagaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka ee taageera dowladda soomaaliya taliska maraykanka ee afrika ayaa sheegay in wararka horudhaca ah ay muujinayaan in khasaare uu jiro al-shabaabna waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay diyaarado ku burburisay maxkamadda gobolka bari ee puntland oo maanta xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday odayaal iyo siyaasiyiin dhaliilay maamulka puntland iyo mashaariicda shirkadda d w b
iyadoo u cuskanaysa qodobka oo dhigaya saddex biloodoo lix biloodoo xariga waxay uga soo qaaday saddex biloodoo xariga halka saddex biloodna ay uga gudashay ganaax shan boqol oo dollar maxkamaddu waxay ku xukuntay shan boqol oo dollar iyo saddex biloodoo xarig
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa meydka jenaraal qaasim suleymaani taliyihii ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka iiraan oo maanta la geeyey dalkiisa iiraan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo su'aalo lagu weydiinayo axmed ducaale geelle xaaf iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore warkii dunida kooxda al-shabaab ayaa axadda maanta ah weerartay saldhig militari oo ay si wadajira u isticmaalaan ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya kaasi oo ku yaala gobolka laamu ee dalkaasi kenya sida wakaaladda wararka a f b ay kasoo xigatay afhayeenka ciidamada dalkaasi afhayeenka ciidamada colonel paul njugana ayaa ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray in kooxda al-shabaab ay isku dayday inay carqaladayso amniga guud ee saldhigga mandi bay sarkaalkan ayaa sheegay in weerarkaasi uu sababay dab ka kacay xarunta ciidanka kaasi oo saameeyey haamaha shidaalka ee halkaasi waxaana uu haatan sheegay in dabkaasi la xakameeyey warbixin ay soo saareen ciidamada bileyska ee dalka kenya oo ay aragtay wakaaladda wararka a p ayaa sheegaysa in weerarkaasi ay ku burbureen laba diyaaradood oo nuuca yaryar ah oo mid ay leedahay dalka laga leeyahay dalka kenya halka tan kalena ay maraykanku lahaayeen waxaa kaloo warbixintu ay sheegaysaa in laba diyaaradaha helikobterisa iyo dhowr gaari oo maraykanku lahaa ay ku burbureen weerarkaasi ka dhacay xerada militari ee mandabey taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom ayaa war-saxaafadeed kooban oo ay soo saareen ku xaqiijiyey weerarkan waxay sheegeen in warar hordhaca ah oo ay heleen ay sheegayaan in waxyeelo ay soo gaartay qalabkii militari ee xeradaasi laakiin faahfaahinta xaqiiqda waxa dhacay ay dib ka soo gudbin doonaan marka uu dhammaado baaritaanka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan waxaana warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen in ay weerareen saldhig militari oo ammaankiisa aad loo adkeeyey iyadoo kooxdu sheegatay in la wareegtay saldhiggaasi hase aatee saraakiisha kenya iyo kuwa maraykanka ayaa sheegashada kooxda ku tilmaamay mid been abuur ah
maraykanka iyo iiraan ayaa midba midka kale u hanjabaya kadib dhimashadii jenaraalka ugu sarreeyey dalka iiraan oo lagu dilay jimcihii duqayntii diyaaradaha maraykanka ee caasimadda ciraaq ee magaalada baqhdaad ka dhacday hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khamani ayaa ballan qaaday aargudasho adag oo ku aadan dilka qaasim suleymaani madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay in uu weerari doono goobo badan oo ka tirsan iiraan haddii iiraan ay qaado tallaabooyin aargudasho ah oo ku saabsan dhimashadii suleymaani trump ayaa bartiisa twitter ka soo dhigay sabtidii in maraykanku uu aqoonsaday laba iyo toban laba iyo konton goobood oo ku yaala iiraan in maraykanka uu u weerari doono si dhaqso ah oo aad u adag haddii iiraan ay weerarto shaqaale maraykan ah amaba hanti maraykan tirada laba iyo konton waxay ka dhigan tahay laba iyo konton lahaystayaal maraykan ah oo ay iiraan qabsatay sannado badan ka hor trump ayaa sheegay in dilka suleymaani uu ahaa mid muddo dheer soo socday trump ayaa sheegay in suleymaani uu mas-uulka ahaa dhimashada kumanaan maraykan ah ciraaq iyo iiraaniyiin ah isagoo sheegay in jenaraalka muddada dheer soo jiray siduu hadalka u dhigay uu ka dhigay geerida dadka aan waxba galabsan damciisa qallafsan isagoo gacan ka geysanaya socodsiinta shabakada argagixiso oo gaartay bariga dhexe ilaa yurub iyo ameerika tobannaan kun oo murugaysan ayaa maanta buuxiyey waddooyinka magaalada ahvas ee dalka iiraan halkaasoo la geeyey meydka jenaraal qaasim suleymaani muuqaal toos loo daawaday maanta telefishinka qaranka iiraan ayaa tusiyey tobannaan kun oo qof oo xidhan dhar madow islamarkaana wata sawirada qaasim suleymaani kuwaas oo socod ku marayay waddooyinka waaweyn ee caasimadda ahvas meydka suleymaani ayaa gaaray aroornimadii hore ee saaka magaalada uu kasoo jeedo ee ahvas oo ku taalla dhanka koonfur galbeed ee dalka iiraan laba maalin kadib markii lagu dilay shirqool boqortooyada sacuudi arabiya ayaa axadda maanta ah cambaaraysay tallaabadii ay baarlamaanka turkigu ku ansixiyeen in ankara ay ciidamo u dirto dalka libiya taasi oo ankara kaga gon lahayd inay ku taageerto dowladda qaramada midoobe ee aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay caasimada tripoli baarlamaanka turkiya ayaa khamiistii lasoo dhaafay ansixiyey in loo daadgureeyo ciidamo turki ah kadib codsi caawimaad ah oo ka yimid dowladda taagta daran ee libiya boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegaysa in tallaabada turkiya ay khatar ku tahay amniga dalalka carabta iyo wadamada gobolka sacuudigu waxauu muujinayaa diidmadiisa go-aankaasi waxayna cambaaraynaysaa tallaabada uu turki ka wado libiya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga oo ay soo xigatay wakaalada wararka rasmiga ee sacuudiga dowladda libiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa ilaayo bishii abril ee sanadkii tegey waxaa weerar ku haya ciidamo uu horkacayo jenaraal khaliifa xaftar oo taageero ka hela dalalka sacuudiga masar iyo imaaraadka carabta halka turkiga iyo dowladda qatar oo ay xulufo yihiin ay taageeraan dowladda la aqoonsan yahay ee libiya falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in ciidamo uu turki u diro libiya ay halis gelinayso in xaaladda libiya ay la mid noqoto midda suuriya oo dalal kala dano ah ay isku haystaan
maraykanka ayaa argagixiso u aqoonsaday casaa'ib ahlulxaaqa inuu yahay urur argagixiso oo shisheeye isagoo sheegay in maleeshiyada ciraaq ay wakiil u yihiin iiraan qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka maalintii jimcaha ayaa lagu sheegay inay sidoo kale xayiraad saartay laba ka mid a hogaamiyayaasha kooxda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa ugu yeeray maleeshiyaadka iyo hogaamiyayaasheeda gumaadka rabshadaha wata ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in casaa'ib ahlulxaq oo sidoo kale loo yaqaano the league of the justice amaba horiyaalka cadaaladda ay taageerto ciidamada ilaalinta kacaanka islaamiga ah ee iiraan ee loo soo koobo i r g c ee quds foors oo iyadu sidoo kale maraykanka si lamida u aqoonsaday tallaabadan ayaa timid saacado kadib markii duqayn diyaaradahan duuliyaha wadin ee maraykanka ay ku dileen taliyihii xoogga badnaa ee kooxda quds foors weerar ka dhacay magaalada baqhdaad
waa tahay sidii wararkaba aad ku maqlayseen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa saaka waa berigii weerar culus ku qaaday saldhig militari oo ku yaala gobolka laamu ee kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada maraykanka iyo kuwa dalkaasi kenya taliska maraykanka ee afrika ayaa xaqiijiyey weerarka ay al-shabaab ku qaaday saldhigga diyaaradeed oo ku yaala deegaanka manda bay ee laamu wuxuuna talisku sheegay in warar hordhaca ah oo arrintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare booliiska kenya ayaa sheegay in weerarka al-shabaab la iska caabiyey afar maleeshiyaad ahna halkaasi lagu dilay al-shabaab ayaa dhinacooda sheegatay in weerarkaasi ay ku burburiyeen toddoba diyaaradood iyo saddex baabuurta militariga ah saldhiggan ayaa waxaa ku sugan ciidamo maraykan ah oo tababar dhinaca argagixisada ah siiya dhinaca argagixisla dirirka ah siiya ciidamada bariga afrika ee soomaaliya taageera warbixintan waxaa nairobi ka soo diray qadar maxamuud xareed weerarkan aysaaka waa berigii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ee ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka manda bay ee gobolka lamu ee kenya ayaa lagu soo warramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday iridda saldhigga iyadoo intaasi kadibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhex maray maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhigga ku sugnaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay hase yeeshee afhayeenka ciidamada militariga ee kenya colonel baul injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo isku dayayey sida uu sheegay inay qabsadaan saldhigga halkaasna ay ku dileen afar ka mid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhigga goobjoogayaal ka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegaya in saaka siddeeddii subaxnimo la arkayey qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rasaas muddo socotay oo laisweydaarsaday waxaa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta uu weerarka ka dhacay waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhigga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac warbaahinta gudaha kenya oo soo xiganaysa ilowareedyo dhanka ammaanka ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa afar diyaaradaha qumaatiga u oo ay leeyihiin ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhigga simba ee lamu waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawiro iyo muuqaalo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhigga taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyey in la weeraray saldhigoodii simba elamu hase yeeshee waxa uu talisku beeniyey warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dowladda kenya ayaa gebi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirta deegaankaasi agaasimaha hay-adda duulista hawada ee kenya gilbert kebey ayaa sheegay in sababo amni darteed ay u joojiyeen duulimaadyadii maanta aadi lahaa magaalada lamu ilaa iyo hadda dowladaha kenya iyo maraykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka laamu ee uu weerarku ka dhacay ayaana lagu soo warramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaaday saldhigga simba ee kenya iyo maraykanka ayaana imaanaya xilli khamiistii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari bas rakaab ahaa oo marayay inta u dhexaysa magaalooyinka mombasa iyo lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa saddex qof saddex kalena ay ku dhaawaceen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dalka iiraan maanta waxaa la geeyey meydka jenaraal qaasim suleymaani taliyihii ciidamada qudus ee ilaalada kacaanka iiraan ee uu maraykanku ku dilay dalka ciraaq dilka suleymaani ayaa khalqal badan ka dhex dhaliyey bariga dhexe iyadoo iiraan ay wacad ku martay inay maraykanka ka aarsan doonto maraykanka ayaa dhinaciisa sheegay dhinaciisa waxa uu heegan buuxa geliyey saldhigyadiisa dunida iyadoo ciidamo dheeraada loo diray bariga dhexe madaxweyne trump ayaa ku hanjabay in maraykanka uu weerari doono laba iyo konton goobood oo muhiim ah oo iiraan ay leedahay haddii iiraan ay fardhaqaajiso haddaba dilka suleymaani raad noocee ah ayuu bariga dhexe ku yeelanaya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu weydiiyey cabdicasiis calas cartan oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada qaahira
maxamedow bariga dhexe iyo caalamkaba arrintaasi waxaa la odhan karaa shock bay gelisay korontona way ku shiday oo caalamkao dhan iminka waa korontaysan yahay bariga dhexaba ha ugu sii dharaado meesha laisku harbin doono ama laisku harbiyey ama dhibkuba ka dhacay ha noqoto waayo si kastaba khilaaf ha u jiro ha layshayo laakiin tilaabo la filayey ama la fili karay ma ahayn waana waxyaabaha caanka uu ku yahay madaxweynaha maraykanku trump in tilaabooyinkiisoo dhan aysan ku dhisnayn bayska wax lagu taxliiliyo ama wax lagu analyse gareeyo waagii diyaaradda laga soo riday caalamkao dhan uu dhegtuu taagay waxaa la filayay inuu ka jawaab celiyo haddana muu jawaab celina wuu aamusay nin xajmigan leh ama ahmiyaddaas iiraan u leh inuu sidaas fudud gantaal ugu dhufto ariyaduna arrin la filayay ma ahayn marka waxa ay yidhaahdaan wuxuu ku ciyaaray qaabkii loo ciyaarayay ciyaartiibuu xumeeyey marka aad buu dab ugu shidan yahay bariga dhexe ha ugu sii daraato hana ugu nasiib daraado waddanka ciraaq la yidhaahdo oo asaga laga yaabo meesha laysku lagu xisaab baxayo inuu noqdo waan gartay haddaynu daldal u qaadno aynu ka soo bilowno dalka ciraaq ood iminka yaro taabatay xaalkiisu siduu ekaan doonaa xilliyada soo socda maadaama uu iiraanna deris leeyahay xiriir fiicanna leeyahay maraykankuna uu yahayba waddanka keliya aan idhaahdo waddanka ugu xoog badan ee dhismaha ciraaq lugta ku leh ficlan ciraaq wuu nasiib badan yahay oo laba adowoo labaduba dantooda inay ka fushadaan raba ayuu u dhexeeyaa midna usoo doolay oo awood iyo maal iyo ciidanba u baxshay siduu u qabsan lahaa midna nasiibku u sahlay oo deris la yahay oo duruuftu ay u saamaxday inuu qabsado labaduna way haystaan aada buu marka u nasiib daran yahay waana meelaha ugu badan ee ku dhibtooday ama ku dhibaatoon doona labadan wadan ishayntooda kudhiba ku dhibnatoon doona ciidamada maraykanku aada bay u joogaan safaaradiisa ugu weyn ee caalamka joogta waa meelaha lays odran karo haddii aarsi uu yimaado waa meelaha ugu sahlan ee la odran karo marka iiraan way way ku aarsan kartaa bal ka tali haddii xukuumadda ciraaq meesha arrintu ay gaartay iiraan siday ciraaq u haysato aysan ogeyn markuu ninkani madaarka ama airoboorka kasoo degay ninka la dilay ee la yidhahda suleymani ee inta airoboorka rag ugu tageen diyaaradda hoosteeda gaari looga qaaday ee xataa uusan soo marin meelaha dadku soo maro keliya dowladda ciraaq waxay ka war heshay markii duqayntu dhacday iyo yaa ku dhintay ninkaasaa ku dhintay markaasay ka waran xadkaa waddan jooga oo sidaa marka u daciif ah waad fahmi kartaa hadduu dhib dhacana inta uu kusii dhibaatoon doono waan gartay aynu isku wada qaadno dalalka gacanka oo sacuudiga ugu horreeyo saameyntoodu had ilal aan hadda intaan hore haddii ay ku koobnaato rad ficli ama jawaab celin iiraan oo kooban hadday ku koobnaato waxaad moodaa in aysan aada u saameyn doonin oo aanay hadda wax mubaashara ama toos ah oo saameyn ah aysan la lahayn laakiin hadday arrintu faafto ama ay dagaal noqoto ama uu sii ballaarto haddee xeryihii maraykanka ku yaala dhaqaalihii maraykanka yaala shirkadihii maraykanka jooga waxay noqonaysaa marka hadaf haddii marka iiraan iyaduna hadaf noqoto hadde waa wan la gowracay geeda kama waaftadii la sheegi jirayo haddii iyaduna dhibku ku bato wax alla waxay dhibaateyn karto oo ku xeeran sacuudi iyo imaaraad iyo wax alla wixii khaliij ah oo ay dhibaateyn karto xataa kuwa iminka xoogaa ay isyaro fahamsan yihiin ama aanay aada isugu kacsanayn sida qatar oo kale haddii ay ka kacaan diyaaradihii maraykanku oo baysyada ama saldhigyada maraykanka ee ku yaala qatar ama kuwait ku yaala ay ka kacaan oo iiraan dhibaateeyaan ayaduna way iman kartaa jawaab celintu inay meelahaas wax u geysato marka ilal aan ilal aan marka hadda la joogo ama hadday jawaab yar iiraan jawaabto waxaad moodaa khaliijka kale weli inuu ka fog yahay dhibka laakiin hadduu dhibku ballaarto cid kastaa soo gelaysa waan gartay dalka israa'iil wax badan kama odhan ra-iisul wasaaraha yidhi maraykanku xaq buu ley inu isdifaaco laakiin waxay u eg tahay dalka ugu badan ee ku diirsanaya in maraykanka iyo iiraan ay madaxa isla galaan inuu yahay maxaa soo gaari kara isaga haddii ay arrin faraha ka baxdo israa'iil waa runtaa waa cidda ugu horeysa oo ama ku diirsanaysa ama raalli ka ah ama in dab lagu shida iiraan dooneysa cidda ugu horeysa oo u yeeraysa oo rabtay weye inay sidaa wax u dhacaan waxaan isleeyahay wax weyn oo hadda israa'iil gooni u gaari doona ma ay jirto hadday ugu badato oo haddii dagaal weyn uu qarxo dee imika waxa afkaa iyo iiraan israa'iil baan sidaa u gelaynaa iyo mooye hadduu weyn qarxo hayntii uu un sadaam ku tuuri jiray oo kale waxaan ahayn oo iiraan ay u geysan karto ma ay jirto iyo allahuma haddii lagu daro xisbullaahi oo koonfurta lubnaan ka dhibaateeya waqooyiga falastiin ee yuhuuddu haysato oo halkaa isna dhib ka fura jabhad ka fura way dhici kartaa laakiin awoodda iiraan ee iyadu halkeeda joogta israa'iil waxuma geysan karto laakiin waxyaabahan yaryar oo meelahan joogo sida xisbullaahi iyo waxa la midka inay ay ay arbushaan ama arbushaad ku kiciyaan waa arrin suurtagala hadduu dagaal dhab ah arrintu isu bedesho kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis calas cartan oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada qaahira goor dhoweyd khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdi xasan sandheere
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta xukuno isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed ku riday odayaal iyo siyaasiyiin ama siyaasi xabsiga weyn ku xirnaa kuwaasi oo dhaliilay maamulka puntland iyo mashaariicda uu la saxiixday maamulku shirkado laga leeyahay dalka imaaraadka carabta wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maantay xukumo isugu jira sanooyin bilo xarig ah iyo ganaax lacageed waxa ay maanta ku riday siyaasi iyo afar oday oo muddo bil iyo dhowr cisho ah ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso waxaana ugu horeyn maxkamaddu ay xabsi muddo saddex bilood ah iyo ganaax lacageed oo dhan shan boqol oo doolar ay ku riday siyaasi dictor muuse cali jaamac nabadoon cabdulaahi yuusuf buuxe iyo nabadoon cawad aadan maxamed cawad ceel waxaana xeerilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari bashiir ismaaciil axmed uu ku eedeeyey raggan maxkamadda la hor keenay inay galeen dembiyo ay ka mid yihiin kicin dadweyne aflagaadho madaxeed iyo qodobo kale guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari abubakar cabdinuur jaamac ayaa dhegaysiga eedaynta xeerilaalinta iyo difaaca qareennada u doodaya ragga kan kadib waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
maantay taariikhdu tahay shantii bishii koowaad labada kun iyo labaatanka maxkamadda darajada koowaad gobolka bari boosaaso waxay soo gebagabaysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha shanta ah ee maxkamadda hor taagan kuwaasoo kala ah maxamuud roo maxamuud aadan roodle ina muumine maxamuud lixdan jir ah muuse cali jaamac ina caasho ciise shan toddobaatan jir ah cabdicasiis baydhaba axmed ina shams siciid afartan iyo toddoba jir ah cabdilaahi yuusuf buuxe ina faadumo shire lixdan jir ah cawad ceel maxamed faarax toddobaatan jir ah dhibana ay ka ahay dowladda puntland qodobada lagu soo eediyo xafiiska xeeraalinta kicin been abuur iyo khalkhalgelin ammaanka iyo amardiid maxkamaddu markay artay eedda xeeraanta soo jeedisay loona akhriyey eedaysanayaasha markay hubisay qareennada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda maxkamadduna dhegaysatay jawaabtooda markay maxkamaddu dhegaysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareennada difaacaya eedaysanayaasha markay maxkamaddu aragtay caddaymaha maxkamadda la keenay sida videogii codka ahaa iyo maqalka iyo muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday nin walba hadalladiisii markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinaca dhinacyada qareennada iyo iyo xeerlaalinta markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaargaroobeen ayna gebagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go-aan ka soo saarto waxayna soo saartay go-aanka muuse cali jaamac cabdilaahi yuusuf buuxe iyo cawad ceel maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka saddex boqol labaatan iyo sideed oo dhigaya saddex bilood oo lix bilood oo xariga waxay uga soo qaaday saddex bilood oo xariga halka saddex biloodna ay uga gudashay ganaax shan boqol oo dollar maxkamadda waxay ku xukuntay shan boqol oo dollar iyo
sidoo kale maxkamadda ayaa laba sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan kun doolar waxa ay ku riday nabadoon cabdicasiis axmed baydhabo iyo caaqil maxamuud aadan rooble maxamuud aadan rooble iyo cabdicasiis baydhabo axmed si waafaqsan qodobada saddex boqol labaatan iyo labo saddex boqol labaatan iyo sideed waxay qodobka hore ee saddex boqol labaatan iyo labo uga soo qaaday laba sanoo xarig halka qodobka saddex boqol labaatan iyo sideedna ay uga soo qaaday ganaax kun doolara siyaasi muuse cali jaamac iyo afarta caaqil ee kale ayaa xukunka maxkamadda kadib waxaa dib loogu celiyey xabsiga weyn ee magaalada boosaaso iyadoo guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari uu sheegay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan bil ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan waxaanu idin leenahay galab waxaada oo wanaagsan waxaatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahra cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wacitaanka dhegaystaha ee v o e da oo toddobaadkan aan ku eegi doonno khilaafka hareeye doorashooyinka maamulka galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo galmudug muddaba ka arrinsanaya dhismaha maamulkeeda iyo tabihii loo mari lahaa ayaa wakhtigan khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay waxaa khilaafka cusub uu imaanayaa xilli horay ay u heshiiyeen dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxweyne geella xaaf ayadoo markaasina uu raalli ka ahaa in dowladda federaalk soomaaliya ee gardaadiso dhismaha maamulkan galmudug khilaafyadii horey uga dhex jiray maamulka galmudug dhexdiisa waa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto khilaafkii kaleeto ee galmudug maamulkeeda iyo ehlu sunna wal jamaaca iyo qaar ka mida beelaha oo tabasho qabay ayaa gebi ahaanba sal u noqday inuu daba dheeraado dhismaha maamulka galmudug doorashooyinkiisa ayadoo maalinba tallaabo la qaadayay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya lafteeda waxaa lagu eedeynayay inay faragelin ba-aan ku hayso maamulkaasi shalay oo la joogay ayaa haddaba ehlusunna wal jamaaca iyo kadib markii dowladda dhexe ee soomaaliya ay wada heshiiyeen lana waday hanaanka dhismaha maamulkaasi galmudug iyo xubnihiisa baarlamaanka sida lagu soo xuli karo ayaa madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxa uu sheegay isna inuusan ku raacsanayn dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay wax u wado gaar ahaana dhismaha maamulkaasi wuxuuna magacaabay isaga dhankiisa sidoo kale guddi doorasho haddaba axmed ducaale geelle xaaf iyo dowladda dhexe ee soomaaliya khilaafkooda wakhtigan maxaa saameyn oo uu ku yeelan karaa maamulkaasi dhismihiisa uu socday maxaase keenay in geelle xaaf wakhtigan uu asaguna soo laba kacleeya xilli la filayay in dhinacyada oo heshiis wada ah doorasho ay dhacdo waa qodobada barnaamijkeennan wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan ay su'aalaha ku weydiin doonaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo anigoo ah sahre cabdi axmedba waa hagaag mudane soo dhowow axmed ducaale geelle xaaf aad iyo aad ayaan wakhtigaagii fursaddanba kaaga mahad celinayaa haddii bal aniga aan kugu bilaabo su-aasha iiga waran halka ay wax iska bedeleen oo mar qur ah aad sheegayso wakhtigan inaada ku qanacsaneen dowladda sida ay wax u horta wado
waa aad iyo aad baa umahadsan tahay marka ugu horeysa horta waa yogtahay soomaaliya waa dal baaba-ay waa dal dhibaato badan hayso marka ugu horeysa horta maxaa loo baahaya waxa loo baahanya ugu muhiimsana waxa weeye dadka in la nabadeeyo dadka in la horumariyo dadka in maaragtay dulqaad la sameeyo in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siyaasiyiinta aqoon-yahanka ururada bulshada in kulli horta cooperation la sameeyo si dalka usoo laabto waa garta sidaas darteed nasiib daro meeshii waxaa ka dhacay wax opposite ah waxaa ka dhacay moogtahay waxaa jirta arrimo oo mararka qaarkood aniga ku sabsado ah adduunka wax wax wanaagsan in la sameeyo oo wax fiican la sameyso aan wax xumaan waxaad wanaag ku heli karto waxaad ku heli karto rakiisna inaadan qaali ku raadin waxaad nabad ku heli kartaan inaadan dagaal ku raadin horta waa important intaas tiorigaas in la qaataan loo baahan yahay nasiibado waxaa dhacday dowlad goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ahayd waa isa sheegeen in badan baa kala raacay waxaasina waxay ka yimaadeen wax kale ma aha dowladda dhexe waxaad moodaa inaysan federaal federalism kama aaminsanayn oo federaal federalismka ay ka cararayso waxyaabo badan oo lagu ballamay sida amniga horumarinta iyo dhisma ciidan qaran in la dhiso oo dowlad goboleeyaduna qaar leeyihiin federaalka qaar oo handargarayo wixii oo dhan walaashay waa la garab maray wat waayahay adiga waxaa jirta in dowladda
iikaada waxaa lagu ballamay doorasho cod iyo qof la gaaro waxaa lagu ballamay in dalka markii la gaaro labada kun iyo labaatanka aakhirkiisa in election laga sameeyo dastuurkii in la kaabiyo wax awaale iyo wax hildila ilaa yawma ahaada ma jirto wat annaga galmu annaga galmudug ahaan markii aan waa ogtahay aniga shaqada aan qabtay runtii isaan u qalaynayaa galmudug oo gaalkaayo labaatan sano dagaalka soco ahlu sunna oo iyo galmudug oo kala maqan aniga waxaan ku dadaalay horta gaalkaayada inaan nabad ka dhigo ahlu sunnana qiimo kasta ayuu kacay inay soo celiyo keeno oo kusoo dalgay nasiib daro mar allaale iyo markii la isku daray dowladda federaalka ayaa burburisay heshiiskii annagii iyo ahlu sunna hal sano ayaana tiisanaya toddoba iyo toban bilood caawa la joogo hal doolar oo midii adduunku na siiyey iyo midii aan ku lahayn dowladda federaalka midna maan hayn shan shan milyan iyo shan boqol oo kun oo doolar oo ay galmudug leedahay ayaa dowladda federaalka cusub waata waayo madaxweyne xaaf waxaa jirto in dowladda federaalka aad isgacan qaadeen ood la heshiisay meel madal ahoo loo dhan yahay in ka badan laba jeer aad adiga iyo madaxda dowladda kasoo wada muuqateen warbaahinta adinku arrinta galmudug isla gorfeynaysaan hadda maxaa isbedelay marka ehlu sunna waljamaaca iyo dowladda ay isla meel dhigeen heshiis oo waktigan la-aanba qaadi lahaa dhismaha maamulka walaasha waxa weeye horta aniga isga aniga ayaa leh inaan dhiso dowlad goboleed inaan maamulkii iyo ahlu sunnadayda inaan la heshiino ayay ahayd wax allaaleya waxaan ku heshiinay oo inaan maaragtay aanu ka wada shaqeyno aan u heshiinay way ka tahay ma ogola in aan anigu dhex galo ma ogola inaan wax ka sameeyo ahlu sunnada ayagaa isku kaayo dilay awal inay na heshiisiyaan bay ahayd nala ay heshiisiin ayagii iyo ayagiiba tooda isbale wadata waktigii ugu dambeeyey oo oo oo hadda waktigii markii la gaaray oo iyadii ahlu sunnada farweynka soo dhawaadeen waan warsay waxaa warbe meeshii so inaan wax ka qabano maaha waa ay diideen waxay yeedeen maya adugu waxbaa qaban maysid annagaa sameynayna aniguna halkaa xoolaa waxaa iga muday dee meeshii gaad iyo toddoba bilood oo wax la qabtay aan siiyey mid labaadna waa kuu sheegaya walaasha soomaaliya maalintii afartii sagaalkii bisha afraad labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo golihii sharci dejinta la baabi'iyey ayay soomaaliya u dhamaatay wax sharciga oo shaqeeyaa ma jiraan wax haba yaraatay soomaaliya maanta ka shaqeeyaa ma jiraan wax walba waa abuse culays handadaad agajugeenaada duusamareeb oo populationka ku noole aanu toban kun ka badnayn shan kun oo ciidanaha joogtaa maxaa loo geeyey magaalooyinkii kale xataa bolis stationada ciidankiisa boliska waa la qaaday duusamareeb baa wax kale ma aha waa in lagu handado dadka meesha jooga iyo ahlu sunnada iyo annaga iyo kulli oo yani ay noqoto arrintii tutuug wey taasina wax la aqbali kara ma aha reer galmudugna ma yeeli doonaan anigana waxaan maanta diyaar u ahay oo aan u socdaan iisamareer baan tegi doonaa waxaana rabaa oo aan ku boorinaya dadka reer galmudug odayaasha iyo ahlu sunna iyo cid walba iyo shacabka soomaaliyeed in arrintaas aanu wax nidaam ah oo sharci ah aanu ku sameyno dowlad goboleed macquul ma aha in labaatankii la siiyey daatay ahlu sunno mooye caawa lixdan iyo sagaalkii kale ayagoo qoran bayaani oo la rabaa berrita in la akriyo ayagoo odayaashii iyo jikooyinkii iyo qabaayilka ka wada arrintaasina hadday dhacdo waa arrin abuusa galmudugga ma qaadan doonaan kala go iyo inay kala tagto galmudugga noqon doonto waa gartay waa gartay madaxweyne marka waxaa jira dhegeystayaal khadka telefoonka ku jira oo meelo kala gedisan jooga oo isla galmudug ah si ay iyagana su-aalo kuu weydiiyaan dhegeystaha ugu horreeyaan jeclaan lahaa inaan u yeero si su-aasha kuu weydiiyo oo soo dhowo walaal bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faahid cabdirasaaq cali mire gudoomiyaha dhalinyarada degmada caabud waa waa salaamayaa adiga iyo madaxweyne xaas run ahaantii madaxweynaha salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo nimada madaxweyne galmudug intii aada madaxda ka ahayd waxaad ogeyd in adiga iyo galmudug dadka jooga ama maamulada jooga aysan isku xirnayn oo ahlu sunna ay dhan u go-doonsanayd caabud waaq dhan ay u go-doonsanayd cadaada wixii ka taagnaa waa ogey dowladdu inay soo dhex gasho adiga iyo dowladda aada heshiisiyo gasheed maxay taraysaa xilligan in adoo fadhiya magaalada gaalkacyo keliya maanta adoo fadhiya inaad tidhaahdi maamul cusub baan dhisayaa oo gaalkacyo ku dhisayaa annagoo og intii kale inay kaa xirxiran tahay ama ay hawlu ka socoto oo looma arki karo inay tahay baalki galmudug dibdhac kor loo hadda aad sii gelinaysid meesha hadda hawshaad ka horjeed gaalkacyo waata dhegeystahaas haddaa u jawaabtid madaxweyne waa u jawaabayaa walaal aad iyo aad baa umahadsan tahay horta caalamadu waa waan og tahay ayaga oo kala xiran anigoo labaatan beri markii la goobtay baan yii lix meelood bay u kala xireen ninkii dhex istaagay oo nasiibkayga iyo hadalkaygaba ha ahaatee waa isku furantay baan yii markii aanu isu keenay oo barlamaankii la sameeyey oo maxamed xaashi carabi iyo cali gacal ay xamar oga yeeray oo xamar horteyda laga siiyey kabacdina aan ka shaqaynayay sideed bilood inay soo laabtaan nimankaa lagu soo bulshada oo lagu soo qoriyo oo dowladda federaalka ay hor istaagtay waxaad og tahay maxamed kasta laga goostay waxaad og tahay ciidankii nabadsuida miisa oo aniga angeeyey caabud waag in la yiri xamar baa laydinka xukumayaa mardamba halaadidin oo awoodday laga qaaday walaalkayow anigu intii aan sameeyey ilaahayda waa ogyahay ummaduna way ogtahay wax kala go-ayn iyo wax kala maqlaana ma jirin waan ogtahay dowladda federaalka ay maxamed xaashi iyo iyo cali gacde ay soo abaabuleen xayaala inta geeyeen madaxweyne kala doorteen ilahaan madaxweynaan dooran intaas oo dhan walaalow intaa ka badan wa waa waa mahadsantaha intaa ka badan kuma oran karayo waa hagaag dhegeystaha xiga oo jooga ee dalka haddaan aado ee dhinaca dalka faransiiska kana soo jeeda magaalada gaalkacyo soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo ujeedada hadalkaaga
bismillahi raxmaan raxiim waa idin salaamayaa madaxweyne xaas iyo sahre cabdi axmed v o e da dhammaantiin su-aasha igu muhiimsan waxay tahay mudana madaxweyne dhowr bilood ka hor baa istiqaalada wareejisay maxay tahay su-aal maxay tahay sababta aad xilligan lasoo rabaar celisay su-aashaasa igula muhiimsan aan rabaa inaan madaxweynaha weydiiyo mahadsana yuusuf
waa waa waa waasara walaal anigu situation ma dhiibin wakaalad baan dhiibay wakaaladna waa laftaada qofka wakiisha waa lasoo noqon karaa waan kala noqday dawladda federaalkayna xaq uma laha sharcina uma laha in ay ayadu dowlad goboleed dhisto dowlad goboleedka anaa weli madaxweyne ka ah anaa jooga weli wasiiradaa jooga alusunaa joogta cudurka waa jooga inaan inta isu tagno waxay iga dhisanaaye aan ubaahannahay marra murafaragelin iyo cagajugulin iyo xoog iyo wax lagu dhiso maanta haddii xoog wax lagu dhisana gobol walba iyo degmo walba dhinaacday aadaysaa waa tahay madaxweyne dhegeystaha kale asna qadka ku jira bal haddaan waktiga siino soo dhawo walaal waa dhawaa walaal runaanti waxaa rabaa aniga lama qodob inaan ka hadlo tan koobaad waa su-aal tan xigtana waxa weeye waa talo oon ujeedinayo madaxdeena tan koowaad saddexdii julaay laba kun toban iyo sagaal madaxweyne axmed cali geelle xaaf wuxuu soo saaray wareegto oo ku wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib uheshiisiinta ee federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib uheshiisiinta ayuu wuxuu u wakiishay in ay uda ay daadiido geedi socodka doorashooyinka galmudug laba bil kabacdi wuxuu kala noqday sida uu waraaq lagu soo saaray kalsoonidii arrinta noocaasay kiima socon mar kale ayay haddana waxaa taagan inuu leeyahay waxaan kala noqday kalsoonidii waxaan rabaa marka kalsooni kala noqoshadan labaad maxay kaga duwnaan kartaa tii hore mudane madaxweyne tan kale oo jeedinayo taladaa waxay tahay mudane madaxweyne waxa weeye galmudug baal dahaba ayaad kaga taallaa galmudug afar sano oo waxay soo martay kala qoqobnaan iyo jahawareer ah waxaad ahayd ninkii keenay caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaad ahayd midkii ahaa lasuo oo lasoo gacan geli waayey ama loo tegi waayey soo gacan geliyey si kasta waxaa u dhacaan maantay meel ay kaga habboon tahay meesha ay galmudug marayso nooma muuqato meel fiican ayaad kaga tagtay inaad halkaas ugu kaadido mudane madaxweyne waa waxa ugu quruxda badan taariikhdana kuu gelaysa waa tala ahaan waxaan usoo jeedinaya xageed joogtaa waxaan joogaa cadaado
waad mahadsan aad iyo aad bad umahadsan tahay horta marka ugu horeysa galmudug aniga xumaan uma wado dhibna uma wado sideed bilood ayaan sugayay in wax la dhiso oo wax laga hadda ayaa waxaa muuqata inaan galmudug la dhisayna wax kala la dhisaayo qoob iyo xildhibaano laleeyahay iyo madaxweyne laleeyahay iyo dad laleeyahay inay meesha imaanayaan maalinta wax la doortada laga guuri doono xamar loo guuri doono walaal aniga intaas ayaan ka afeesanayaa in maaragtay xukun jecel oo rabo inuu ku laabto iyo inuu madaxweyne sii noqdo iyo waxaas aniga waa waa waa waa waa waa xibro weyna ya laakiin aniga uma imaan masab inaan raadiyo power hunter maahi waxaan u imid inta igu hartay noloshayda inaan lekis uga taga dalkayga maalin walba waxaa la yidhaha deked baa la dhisaya la dhisi maayo sidaa la samaynaya la samayn maayo kulligood wax allaaliya waxa la sheegaya waa khilaaf waa been weeya afar kun oo ciidan ah caawayka musamareed joogta oo hubaysan maxaa loo geeyey boolisationadii ciidankii joogo booliskaaba laga wada la geeyey musamareed waata wax madaxweyne amal jooga ayaa Mhm.
maaragtay laga keenay oo lagu soo xareeyey macquul ma aha in maaragtay dadka la tusugo maanta waqti la tusugaana ma jiro waayahay maasantahay waayo madaxweyne waxaa jirta laakiin markii doorasho la qabanayo inay muhiim tahay in amniga la sugo oo dowladda ay mas-uuliyad ku yeelanayso meel doorasho lagu qabanayo wax walbaa ka dhici karo qabiiladii ayaa iska jiro oo iska isku dhici kara waxaa jiri karta in kooxa argagixisa ay soo weerarto dhibaato kasta ayaa laga filan karaa marka inay amniga sugaan dowladda soo xaq buuxa uma lahan si maaragtay een, meesha nabad uga jirto
walaal meeshaan galmudug baa la yidhaahdaa weerar iyo shabaab iyo nabad bay ahayd weligeed iyo allaheed dareen iyo dagaal iyo dhibaato hadda ubay maaragtay soo waajahaysaa waxaan ugu baaqayaa dowladda inay faraha kala baxdo wax galmudug iyo kula kula mashquulsho doorashooyinka guud ma aha midda galmudug tan galmudug annagaa ka adag annagaana samaynayna waana simbol dadkaayna way surgol yihiin dowladnimana waa rabaan toddoba iyo toban bilood in ka badan laba sano ayaa wax allaale wixii mashaariic galmudug laga fuliyaa dowladda sadaarkiisa waa yaa joojiyey kuwa hadda horboodaya doorashada oo galmudug waxbaa ka dhisay yaxya cali haleeli iyo ducaale dhikriyaalo wasiirka amniga ayaana ugu weyn waxay joojiyeen shaqada walaal ma aha dadka joogaa dadkii galmudug wax ku qaban lahaa ee waa kuwii galmudug duniyey haddana raba inay ayagu ku adoorto taagleeyaana waxay doonaan ka sameeyaan intaasaan aniga ka welwalsanahay dareen uma wada galmudug nin dagaal iyo nin dhibeedna maahin
waa tahay waa yahay E, dhegeystaha kaleeto asna kaga jira dhinaca een, isla galmudug ayaan khadka soo gelinaya magacaa ku bilow iyo su-aashaada walaal
waa mahadsantahay saare cabdi axmed magacayga waa cabdinur ciise em, ah em, gudoomiyaha ganacsatada magaalada kasoo dhexda dowladka galmudug jooogana em, cadaado em, xarunta baarlamaanka dowla- dowladka galmudug Em, waxaan maadsanyahay em, barnaamijka martida em, waxaan aada u salaamayaa em, madaxweynaha em, dowla- goboleedka galmudug em, madaxweynihii hore Em, run ahaantii su-aasha aan weydiinayo waa su-aal em, aan isleeyahay Em, xaqiiqdii waa su-aal muhim ah Em, waxaan ogeyn em, axmed caali geelle in loo doortay em, madaxweynaha em, dowlad goboleedka galmudug Em, xildhibaanadii sideetan iyo sagaalka ahayd xilligii uu cabdikari xuseen jilid ka degay xilka Em, ay u doorteen eh, si sharci ah in uu noqdo madaxweynaha afarta sano ee dowlad goboleedka galmudug hogaaminaya Em, sida aan la soconno em, xukuumadii uu soo dhistay ka madaxweyne ahaan iyo tiimkii iyo gelihii wasiirada ee la shaqaynayay run ahaantii markii aada fiirisid ugamaydkan tegin galmudug meel muhiim ah sidaa darteed waxaan rabaa inaan madaxweynaha usii raaciyo ugama tegin markaan leeyahay waxaa waaye em, in shacabka reer galmudug hadda aysan ogeyn axmed aalo geelle in uu markii ugu dambeysay galmudug madaxweyne marka soomaaliya weydiiso inta badan siyaasiyiinta ee madaxweynihii waxaan aragnaa hi- ayadu isku bedeshay uu sii arrimajido ee soomaaliya isagoo koraya em, qoondaynaya qaybinaya arrimihii siyaasadda galmudug ee xubnihii ugu macquulsan taasoo aan u aragnay inay keentay xildhigasho la-aan madaxweynihii haddana aan u dareensanahay em, qorshihii in uusan weli si dhab ah galmudug meesha uga tegay uusan ogeynba marka waxaan leenahay ka galmudug ka madaxweyne ahaan em, shacabkii galmudug meesha aad uga tagtay ayuu weli joogaane maxaa bedel horeysa
hebel hadal waa mahadsan tahay nasiib daro horta eh, in maaragtay waa waa ma shee u fatanaysa aniga ma garan laakiin waxaa jirta walaal Eh, cadaadaad ka hadlaysaa cadaado aniga meeshii laiga mamnuucay inaan soo maran wey inaan wax ku qabto iyo inaan wax ku qabanna waad og tahay si aan wax ku qabto intii yareeda aad joogay laba mitil oo guri ah lagama dhisin anigan hadda inta dila ka dhisanay inta gurisanaysa waad aragta cadaado intii yareeda aad joogay markii dambena mar haddii la yidhi ma soo mari kartid oo dee dowladda sooaalka ay colaada gacanta u gasho ee aniga meelaan ka meel aan ka socon karin bay noqotay waxyaalaha aan aniga eh, ka cabanayo oo dowladda soomaalka uga cabanayo ayay cadaaladii ay xarunta ka dhigatay oo aniga iga mamnuucday ayay ka mid tahay waxyaalaha aan ka cabanayo ka mid tahay cadaaladana aniga waa magaaladeydii eh, inaan waxu qabtayna waan u malaynayaa galmudugna bal ninkii waxu qabta iyo ninkaan waxu qaba waaba loo wada joogaay aniga maanta uma imaan inaan ihaahdo anaa madaxweyne iyadoo weli waktigeyga aniga shan iyo toban bilood baa ka hadlay taasoo ay tahay marna ma aan oran waa ka kala jeeda intaas intii aan joogay oo labadii sano iyo barkiina aan joogayna dee nabadba uma seexan marka walaalkayow aniga qofka aan ahay iyo sida aan ahay iyo waxaan dogolahay ilaahay baa ka warqaba anigu wanaaga gadlug baan rabaa inaan hagaajiyaan rabaa wanaataan rabaa sideeda bilood waxaan karaa uga qaaday ama toddobada bilood saraa uga qaaday dowladda federaalka inay wax wanaagsan samayso haddii aanay wax wanaagsan samaynin dee inaan ka hortago oo ka qaybiya xaq baan u leeyahay caawa lixdan iyo sagaalkan dhibaano liis la qoray oo aan hadee raba aan odayaasha eeslahayn baa taala waana adigu dooran oo adigu dooran oo adigu dooran oo qabaayilku dooran waxaasina wax lagu dhaqmi kara ma aha aada iyo aad baa umahadsantahay waa tay mudane waxaa jirta in galmudug ay ka duwan tahay maamul goboleedyada markii dhinac loo fiiriyo oo jihooyin badan oo caqabado ah ay leedahay markii la eego xataa ahlu sunna waljamaaca oo dhinaca maamulka galmudug oo dhisnaayo dhinaca qabaa'ilaadka qaarkood oo wada dhinaca xataa caasimadii oo waayadii ugu dambeysay xataa magaaladay noqonaysaa muran xataa uu ka jiray sababo la xiriira markii la fiiriyo saami qaybsiga siyaasadda soomaalida jifooyinka qaarkood marka waxaasoo caqabadaha iyadoo ay jiraan haddana tan haddii aad maaragtay dhinaca kaleetana hadda aad la timid soo ma sii ragaad gelinayso oo dhibaato kuma sii noqonayso xaaladii galmudug iyo maamul dadka gobolkaasi ay helaan walaal maam midda hadda socoto soomaalia ka socota gobolku maamul la ka heli maayo horkac la ka heli maayo wanaag la ka heli maayo aniga taasaan rumaysanahay maxaa yeelay wax la dhoodhoobo oo maaragtay si boog lagu sameeyo waa la yaqaanaa aakhirka laga sameeyo waa la yaqaanaa beeruhu raalli kama aha dad badan raalli kama aha siyaasiyiintu raalli kama aha kuwa la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya labadaba waxaa wata dowladda federaalka marka macnaatu waxa weeye de federalismkia meel looga dhacaya anigu waxaan la soo jeedaa waxa weeye meeshaan sharci baa jira dowlad goboleedku ayagaa xaq kule waxooda inay dhisaan ha naloo daayo wax ayaga aan dhisana wey ciday rabtaan ha doorteen ciday raba ha lasoo quro odayaasha xor ha noqdeen oo ciday doonaan ha keena jikooyinku markay dadka soo magacaabaan ayuu odagu xaq u leeyahay inuu soo noqo odaga lama oran karo anaa soo qortay is xaaraam wey kiisa xaana waa baadil walaashay anugu sidaas ayaan waxaan doonayaa galmudug oo badbaadaan raba anugu wax kale ma rabo in wax wanaagsan loo dhiso todoba bilood baan sugayay waxba kama socnaasocday haddana waxba ka socnaasocdaan waay hadda oo maamulkaagi hadda oo maamulkaagi uu dhantaalan yaho dhisneen oo markii la fiiriyo madaxweyne ku-xigeenkaaga dhinacuu maray gudoomiyihii baarlamaanka dhinacuu maray adigii aad hadda soo noqoto dhowr bilood ka hor aad dowladda aad wax ku wareejisa hadda haddana aad leedahay ma suuroobaysa si aad wax u wadaan sidee ayaad wax ku samayn kartaan marka oo aad micnaha adiga hadda keligaa far keligeed foolma dhaqdaad noqonaysaa laftaada sidaas maku muuqataa walaal maya aniga keligay maaha aniga keligay maaha madaxweynean iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye iyo kulli dadka teerankooda dhamaaday wuu dhamaaday hadda waxaa la gelayaa odayaashii inay soo quraan baarlamaanka waata dhegeystiyi baarlamaanka markay soo quraan baarlamaankaas ay madax noqoto madaxdaas ay noqoto mid wax ka hayso dalka waata dhegeystiyi ugu dambeeyay aan qadka aysan sidii horey loo u ahaayeen dal laleeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kale haddii inta la keeno mid fiican xataa haddii la keeno markaasuu xoryaanaya loomana baxna waata waayo dhegeystihii ugu dambeeyay haddaan qadka siiyo walaal soo dhowow magacaagana ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada asalaamu calaykum walaal saare cabdi axmed iyo alaas waan salaamaya magacaygu waa siciid daahir geedi oo jooga magaalada gaalkacyo waata sicid haye waxaa weydiinayaa waxa waxaa weydiinaya madaxweyne xaaf mudane madaxweyne warqadahan oo maalin walba xafiiska kasoo baxaya ay soo laalaabteen oo iskhilaafsan warqada ugu dambeysa xafiiska kasoo baxay midda ka horreysay waxay ahayd midda ku aqbashay guddiga doorashada waxaa kasii horreysay midda kale waxaa ku wakiilatay wasaaradda arrimaha gudaha annaguna shacabkii reer galmudug baa nahay taageero badan hadda arrintaan aweydi kugu garab taagan oo ma jeedno magaalada gaalkacaweyda joognaa ma la dhihi karaa warqadahan hadda soo saaraysa oo waa warqado dhaqaale raadisa oo ku salaysna rabitaanka shacabka galmudug horta waa waa lama rabo in wax walba la sheege adeera dhaqaale ka laayin maayo xoolana kama rabo galmudug waxaan doonayaa anigu galmudug fiican haddii dad kala dhiso waxba kama qabo laakiin waxaan aaminsanahay
waa tahay waayahay ugu dambayntii aniga ayaa kuugu soo gunaanadaya xalka maxaad u aragtaa sideed rabtaa in wax loo sameeyo loo ambaqaado galmudug dhisanta
waa horta dowladda federaalka maradi holayaasha waa hoogsi xamsuumadii dhancisay maanta waxaa loo baahanya keliya inaan isu tagno annaga iyo odayaasha iyo aan isu tagno oo aanu disan aan doorano dad dalkaa wadi kara ma aha mid la boobahayo ma aha mid doorasho xor iyo xalaal inay meesha ka dhacdaan rabnaa waxaan ka cawdaynaa hadda waxaa weeye doorasho aan xor iyo xalaal ahayn doorasho xooga hadday timaado gobolku uu kalsi uu sii karo dhibaato badan baa ka imaanaysa aad iyo aad ayaan waktigaaga kaaga mahadcelinayaa kuu leeyahay thank you aada iyo aad bay umaqsanta aada iyo aad bay umaqsanta guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan dhegeystayaal waa naga intaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaana iigu marti ahaa barnaamijka asagoo ku sugan magaalada gaalkacyo waxaana waxaana uga hadalnay khilaafka asaga iyo dowladda dhexe federaalk ee soomaaliya wakhtigan cusub iyo waxa uu ku diidan yahay iyo hanaanka dowladdu ay u wado habka doorasho ee maamulka galmudug intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa inoo diyaarisay sahre cabdi axmed halkanna ka soo jeedinaysay haatanna dhinacay muqdisho hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxaa yeelanaysaa sharciga duulista rayidka xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa meelmariyey sharcigan maalintii shalay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xorriyadda kun sagaal boqol iyo lixdankii soomaaliya xorriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsiin arrintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo siddeetan iyo sagaalkii iyo sagaashankii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto ku soo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daaladhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa hadda digreeto ku soo saaray hay-adda muddo afar bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddaa horyeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey ilaa hadda ma jirin sharci duulista rayidka soomaaliyeed oo shuruucda caalamka la jaan qaadaysa marna ma yeelan soomaaliya marna ma yeelan laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa iyo hadda hay-adda wax sharciya ma lahayn magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay-ad ahaan uma jirin waan gartay sharcigan maanta la meel marsiiyo golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmiyad idiin leeyahay maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baahi intee lagu qabteen cabduqaadiro waxaad la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ahay way lumiyeen garoon leh shahaado eerboor kasta hay-addan waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku koontaroosho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisan dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah lix iyo iyo ow ama xarafka aan oska loo yaqaan aviationka kenya waxay leedahay five iyo y oo shan ya ah marka soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro waxaa xusid mudan soomaaliya haddaysan taargay ku duushaysan lahayn sagaashankii laay hadda duulimaadyada soomaaliya ka shaqeeya aan marna joogsan waxay wataan taargo kale wadamo kale oo aan soomaaliya ahayn waa sax waxay wataan badankood taargo ama kenyaan ah badankood taargo qaar south africanay wataan qaar waxay wataan taargo oo ukrain iyo raashiyaankii burbure ah qaar waxay wataan taargo ethoobiyaana marka dhammaantood because civil aviationkii soomaaliya sharci oo maarata u saamaxaya inuu taargo dayuurad ku qoro ma lahayn marka maantay albaabka ayay foundationkii dhagaxii ugu horreeyey ayay baarlamaanka soomaaliya u dhigeen in civil aviationka soomaaliya uu taarga soo saaro sidaasi lamid a garoomada soomaaliya oo dhan shahaado la siiyo ay ku shaqaysan karaan sidaasi lamida nimanka air traffic controllers la yiraahdo diyauradahaga bayloodyada injineerada diyauradaha ka shaqeeya iskuullada aviationka tababarka siiya dhammaantood shahaado iyo laysan ay u baahan yihiin hore dowladda soomaaliya uma samayn karin maanta laga bilaabo laakiin taas ayaa maaragtay dhabaha loo xaaray suuragelayso soomaaliya waxaa ka shaqeeya diyaarado badan aad baa loo hantaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality controlka diyaaradahan marka hantaa way jirtaa iskuma haysanaan laakiin hadda wax ma ka bedela sharcigan sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa waxaan mar dhow samaynaynaa oo oo sharcigan inoo saamaxaya inaan samayno waxaa la yidhaha in approved maintenance organisation ama waxaa loo yaqaano hangarka oo garaash camala oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsan yihiin f a a da maraykanka iyo european aviation safety agency oo loo yaqaan iyaasa injineero ay aqoonsan yihiin ayaa ka howlgeli doona kaasna wuxuu soomaaliya u saamaxayaan inuu qualitiga diyuuradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan hadda lafteeda ma liidano oo diyuurad kasta oo soomaaliya ka shaqaysaa soomaaliya keliya kuma eko waxay u duushaa wadamo aviationkooda uu dhammaystiran yahay sida kenya oo kale ethoobiya oo kale iyo dhammaan wadamada carabta marka ma liidano sidii la rabay ma ahin laakiin ma liidano hadda lafteeda
waa tahay kaasi wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin oo u warramayey wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho haatanna dhegihina waxaa soo gaaraya codkii shariif cabdalla
gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray
heestaasi miyaadan ii gargaarayn iyo fanaanka shariif cabdalle xuseen ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashi ibraahim dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikar cabdulaahi intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo
gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaaray gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye guudkaagan dhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa teenta geeganyada marbaa geesutuu hurtaho gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye nafsi hayga gaadano calafgeediweekeye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaaray Thank you.